after the international news.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa subax talaado ah bisha abriilna waa lix sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya faarax maxamed cali faarax buluug iyo anigoo ah caasho ibraahim aadan inta badan idaacaddeena saaka iyo caalamka dhegaystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa laba kaclaynta xanuunka covid ee caalamka iyo saamaynta uu ku yeeshay bulshooyinka dadka hoteelada mise raashiinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado ganacsigooda boqolkiiba toddobaatan waa baaba'ay waad dareemi kartaa hoteel intaasoo qof ka shaqayn jirtay shaqadii eh, dadkii shaqala'aana ku dhacday isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan ah, xaafadda ka imaan jiray gobollada wixii dhan waa la xiray waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan magaalada minneabolis oo ay toddobaadkii labaad ka socoto maxkamadaynta dereg shaafin oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska magaaladaasi oo lagu soo eedeeyey inuu si ulakac ah u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga ah ee maraykanka qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haya faarax maxamed cali faarax buluug
ugu yaraan afartan qof ayaa lagu dilay lixdan kalena waa lagu dhaawacay isku horimaad qabiil oo ka dhacay magaalada aljaniin ee galbeedka gobolka daarfuur ee waddanka suudaan sida ay sheegtay qaramada midoobe isniintii shalay ahayd dhiigdaadashadan soo cusboonata ayaa daba joogta aargoosi rabshado hore uga dhacay halkaasi waxaana dhacdadan ay tahay tii ugu dambaysay ee ka dhacda gobolka dhibaatadu ay ka jirta tan iyo markii la saxiixay heshiiskii nabadeed ee dabayaaqadii sannadkii hore islamarkaana ay ka baxeen ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay wakaaladda wararka ee royters ayaa qortay in labada dhinac ee diriirtu ka dhaxaysa ay isku adeegsadeen hubka culus iyadoo sawirro iyo muuqaallo laga soo duubay deegaankaasi ay muujinayaan qiiq badan oo ka baxaya xaafadaha magaalada bishii janaayo ee bilowga sannadkan ayaa sidoo kale qabaa'ilkani ay iska dileen ilaa iyo boqol labaatan iyo sagaal qof guddoomiyaha gobolka daarfuur maxamed cabdalla alduma ayaa bayaan uu ka soo saaray waxa uu ku sheegay in saraakiisha waddanka suudaan ay qaadanayaan tillaabooyin lagama maarmaan ah isagoo wax faahfaahin dheeri ah aan ka bixin dagaalkan wuxuuna kula dardaarmay dhinaca kale in dadka deegaanku ay ka foojignaadaan islamarkaana ay joogaan guryahooda ilaa iyo inta ciidamada ammaanku ay xaaladda ka xakameynayaan isku horimaadyadaan qabaa'ilka ayaa caqabad ku noqonaya dadaalada ay waddo dowladda kumeel gaarka ah ee waddanka suudaan si loo soo afjaro jabhadaha tobanaanka sano ka jira gobolka daarfuur boqortooyada sacuudi carabiya ayaa isniintii shalay ahayd sheegtay in keliya dadka qaatay tallaalka covid sagaal iyo toban loo oggolaan doono gudashada cumrada iyo xajka laga bilaabo bisha barakaysan ee ramadaan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ayaa lagu sheegay in keliya dadka la siiyey tallaalka la siin doono ruqsadda ay salaadaha ugu soo tukan karaan masaajidka weyn ee magaalada barakaysan ee maka wasaaraddu waxa ay sidoo kale sheegtay in qofkii afar iyo toban maalmood ka hor qaatay qaybta hore ee tallaalka ayna u dhiman tahay qaybta labaad ee tallaalka sidoo kale loo oggolaan doono waxaana sacuudigu uu sheegay inuu kordhinayo shaqaalaha goobaha cibaadada iyadoo dhinaca kale la raacayo tilmaamaha ka hortagga covid sagaal iyo toban sida kala fogaanshaha xirashada afka iyo sanka bayaankani ma caddayn in sacuudigu uu kordhin doono tirada xujayda sannadkan maadaama uu sannadkii hore xajku baaqday sababo la xidhiidha covid sagaal iyo toban waxaana kaliya xajiye toban kun oo muslimiin ah oo ku nool sacuudiga halka ay ka baaqdeen xajka dad ku dhow saddex milyan oo caalamka ka kala imaan lahaa wasaaradda caafimaadka ee sacuudiga ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda ay qaateen tallaalka shan milyan oo qof oo ku nool sacuudiga waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in tirada dadka uu ku dhaca covid sagaal iyo toban ay gaarayaan saddex boqol iyo sagaashan iyo saddex kun halka ay u geeriyoodeen lix kun iyo toddoba boqol wasaaradda xajka iyo cumradu waxa ay sheegtay in qof kasta laga doonayo inuu hore u soo qaato shahaadada caddaynaysa inuu qaatay tallaalka covid sagaaliyo toban
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington qaar ka mid a iskuullada ah gobolka ontario ee dalka kanada oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa lagu dhawaaqay in laga bilaabo maanta oo talaado ah la xirayo kadib markii ay kordheen kaysaska covid warbixintan waxaa magaalada toronto ka soo diray xuseen nuur xaaji
xiritaanka iskuullada ee bill region oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala magaalooyinka brampton iyo missisaaga oo ay degan yihiin soomaali badan ayaa timid kadib markii uu kordhay kiisaska covid sagaaliyo toban oo qaarkood laga soo wariyey iskuullada labadii maalin ee lasoo dhaafay shan kun iyo sagaal boqol oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyey gobolka ontario madaxa caafimaadka ee deegaanka bill region dr lawrence loh ayaa ku dhawaaqay in la xirayo iskuullada isagoo isticmaalaya xeerka laba iyo labaatan ee la xiriira badbaadada caafimaadka kaasoo awood u siinaya inuu ku dhawaaqo xirista iskuullada dr loh ayaa xusay in ku dhawaaqista xiritaanka iskuulladu ay lagama maarmaan u tahay badbaadinta shaqaalaha iyo ardayda iskuullada isagoo intaasi ku daray inaysan kusii jirin xilligan oo uu sii faafayo kiisaska covid gaar ahaan nuuca virant loo yaqaano iskuullada bill region ee gobolka ontario ayaa xirnaan doona ugu yaraan laba toddobaad muddadaas ardaydu waxay wax ku baran doonaan qaabka online-ka ah waalidiinta qaar ayaa soo dhaweeyey in iskuullada la xiro si loo yareeyo faafista xanuunka covid waa kan cabdiqaadir maxamed aabow oo ka mid ah waalidiinta soomaalida haddii laga fiiriyo dhinaca caafimaadka iyo guud ahaan faa'iidada bulshada wax fiican oo waa soo dhaweyneynaa cudurkan dhimashadiisa way badatay gaar ahaan peel region wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u badan oo uu saameyn ku leeyahay covid nineteen marka waa soo dhaweyneynaa taas laakiin waxaa jira caqabado kale oo ay ka mid yihiin waxbarashada online-ka ah oo aanan sahlanayn iyo waalidiinta qaar oo shaqeeya oo ay ku adkaan doonto inay ka warqabaan caruurtooda guriga wax ku baranaya waa kan mar kale cabdiqaadir maxamed aabow oo ka hadlaya arrinkaasi waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jiro oo luqadda ay ku adag tahay mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan internet fiican aanan haysanin oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada cusub oo oo online-ka ah midda kale online-ka wuxuu u baahan yahay ilmaha laftigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale dhinaca waxbarashada caqabad ka haysato dhinaca laftigooda luqada dhibaato ka haysato way ku adag tahay inay ilmahooda garab qabtaan taasoo ay ka dhigan mataqaanaa inay ilmahooda ka harayaan ilmaha kale oo haysta tasiilaadkaas faraha badan ama waalidiintooda ay heli karaan waxyaabo internetyo fiican combyutaro fiican iyo mataqaanaa aqoon gaara ay ku caawiyaan heli kara waa waa ka harayaan ilmahaas ku dhawaaqista xiritaanka iskuullada ee bill region ayaa timid maalmo un kadib markii wasiirka waxbarashada ee gobolka ontario stephen leje uu sheegay in dowladda gobolka uusan qorshaha ugu jirin xiritaanka iskuullada yaasiin abiikar oo ah suxufi in muddaha degan magaalada toronto ayaan weydiiyey in laga yaabo in dowladda gobolku ay aragtideeda bedesho oo ay xirto xitaa iskuullada magaalada toronto xuseen waa laga yaabaa inay dhacdo taas sababtoo ah isbuuc walba dacfor wuxuu la kulmaa dadka caafimaadka qaabilsan marka mar walba waxa inuu wuxuu ku qasbaya inuu qaato talooyinka ay siinayaan waaxaha caafimaadka marka micnaheeda ma aha in bill regency ay ku ekaan doonto lakin waxaa laga yaabaa isbuucan intuusan dhamaan ka hor ama maalinta jimcaha marka uu la kulmayo qolooyinkaas caafimaadka inuu barnaamijka ula yimaado waxaa jira ilaa iyo saddex iyo lixdan iskuul oo gobolka ontario ku yaala oo si kumeel gaara ardayda ay qaabka online-ka wax ugu baranayaan balse kuwa ku yaala magaalada toronto oo ugu badan kiisaska covid ee gobolkan ayaa weli furan tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedkan oo ku beegan bishii sebtembar ee sanadkii hore in ka badan saddex iyo toban kun oo kiis oo covid ayaa laga soo wariyey dugsiyada waxbarashada ee gobolkan ontario xuseen nuur xaaji v o a toronto
ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa sheegay in maqaayadaha meheradaha cabitaanka dukaamada goobaha lagu jimicsado iyo timajarayaasha dib loo furi doono isniinta fooda inagu soo haysa laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa dadweynaha ugu baaqay inay weli ka digtoonaadaan cudurka covid sagaal iyo toban xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa ka baarandegaya in la adeegsan karo shahaadada tallaalka iyadoo la filayo in war ku saabsan arrinka shahaadada lasoo saari doono sida uu ku soo warramayo wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
bulshada ku nool guud ahaan boqortooyada britain afartan mandaqadood ee ku yaala jasiiradan ayaa dhegaha u taagayay khudbadda ra-iisul wasaaraha khatiyaan ayay dadku ka taagan yihiin bandooyada iyo xayiraadaha dalka saaran guud ahaan nolosha dadka ayay siyaabo kala duwan u saameeyeen xayiraadahaasi haddii ay noqoto waxbarashada caafimaadka maanka shaqada iyo wax kasta oo la xidhiidha nolol maalmeedka bulshada waayeel iyo dhalinyarana waa looga siman yahay in ay maruu noloshu caadi ku soo noqoto waa waxa keliya ay dadku sugayaan tani keli kuma aha britain caalamka oo dhan ayaa sidaasi qaba laakiin britain waxa ay u muuqataa in mashruuca tallaalku shaqaynayo xanuunkii hoos ayuu usii dhacaya nasiibkaas ma laha dalal badan oo ku yaala yurub sida jarmalka faransiiska iyo boland iyo meelo kale oo caalamka ka mida oo ay xaaladoodu aad looga dayrinayo bandooyo cusubna lagu soo rogay xaafadda agtan ayaan kula kulmay dhowr qof oo soomaaliyeed oo adeeganayay afku waa uu noo daboolnaa waanu kala fogeyn waxaan weydiiyey dareenkooda laakiin inta aynaan maqal jawaabtooda dr saahid abdinuur oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan london ayaa iga waramay xaalka covid sagaal iyo toban iyo britain meel wanaagsan buu marayaa koronihii aad buu u yaraaday maanta oo kale laba kun iyo laba boqoloo qof buu ku dhacay afar iyo labaatankii saacadeed ugu dambeeyey dadka dhintayna toban bay ahaayeen maalmaha qaar weygii lasoo dhaafay dhimashaba may jirin dadkii cisbitaalada geliye qeybta intensive careka geliyeyna aad bay u yaraadeen cisbitaaladayna culayskii aad buu hoos uga soo dhacay marka waa arin aada u farxad badan tallaalkiina si fiican buu u socdaa oo boqolkiiba afartan iyo toddoba qaybtii koobaad ee tallaalka oo la siiyey nidaam lagu eegayo isticmaalka shahaadada tallaalka ayaa la filayaa in la bilaabo bartamaha bishan aynu ku jirno ee abril kadibna waxaa la eegi doonaa qaabka uu nidaamkani u shaqeeyo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in safaradii dibadda ay furmi doonaan toddobiyo tobanka bisha may sidii qorshuhu ahaa laakiin waxa uu ka digay dalalka uu wejiga saddexaad ee covid sagaal iyo toban ka dilaacay safaradaasi weli waa rajo boolis ayaa sheegay inay dowladdu dejin doonto qorshe ku aadan socdaallada dibadda warbixin dhammaystiranna ay siin doonaan hay-adaha duulista iyo weliba shirkadaha socdaalka ee britanka howlgala waxaan ku noqday dhalintii soomaaliyeed aan kula kulmay xaafadda actan dareenkooduna sidan ayuu ahaa magacaygu raxma yurub laba caruuran ku haysada ingiriiska hadduu dukaamadaanu furno labiyo tobanka bisha aada iyo aad aan u farxi doonaa caruurtaydu waan ciyaarsiiya banaankaan geeyaa meelahaasaan kasoo cuntayna aada iyo aad aan u xisnayna meelahaas tagno caruurtayda booringa dareemeen anagoo dan depression aan ugu dhacnay waxaan rabnaa inaan meelahaas lanu furno inaan mar nolosha siduu caadiga aan kusoo noqono waxaa runtii aanu arka anigu isbedel weyn oo aada loogu farxo inuu dhici doono labiyo tobanka bishan haddii sida prime ministerku sheegay ay ku socoto sababto ah waxaa isfuri doona goobo badan oo dadkii markii hore aanay awoodi lahayn access inay galaan sida goobihii jiimamka ahaa retailskii indoor playgroundskii ama meelii ciyaarka lagu ciyaarsiin jiray iyo dhammaan meelihii entertainmentka hodheeladii marka waxaan anigu u malaynayaa in ay runtii tahay war aada u farxad badan oo u soo kordhi doono dhammaan shacabka u k maxay haddaba dadku samayn karaan marka ragaalo labiyo tobanka bishan macluumaadkani waxa uu ku lifaaqan yahay qiimeyn badan oo ay dowladdu samaysay oo ay ka mid yihiin isticmaalka shahaadooyinka la siin doono dadka labada dhibcood ee tallaalka qaata safarada dalka dibaddiisa iyo sharciyo la xidhiira kala fogaanshaha dadka tusaale ahaan marka meelaha dibadda ah wax lagu cunayo dowladdu si caad uguma ay ballan qaadin in safarada dibaddu ay bilaabmi doonaan toddobiyo tobanka bisha may inkastoo uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu rajaynayo sababo la xidhiira iyadoo uu xanuunku meelo badan oo caalamka ah wejigiisii saddexaad ka dilaacay waxaa bulshada loogu baaqay in aanay qorshaysan safaro fasaxa xagaaga ee kulaylaha waana xilliga ugu badan ee yurub laga socdaalo dhaqaale badanna laga helo dalxiiska dowladdu waxaa kale oo ay sugaysaa inay qiimeyn ku samayso soo gelitaanka britain iyadoo iminka dalal badan ay ku jiraan liiska khadka cas si marka loo eego xaaladdu way soo dabcaysaa laakiin weli waxaa muuqata inaanay fari ka qodnayn muddo dheer ayay qaadanaysaa inay dadku sidii caadiga ahayd isu salaamaan fasaxyo loo baxo barooniga ama kubadda lasoo daawado si kale haddii loo dhigo isbeddelka covid sagaal iyo toban keenaya saameynta uu bulshada ku yeeshay waa ay jiitamaysaa cabdixaafi tacwiil ismaaciil v o a london
weli wararka ku saabsan xanuunka covid sagaal iyo toban iyo laba kacleyntiisa ayaanu ku jirnaaye bandowga looga hortagayo mawjadda saddexaad ee cudurka covid sagaal iyo toban ee dhowaan qaybo ka mid ah dalka kenya uu kusoo rogay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta ayaa si weyn waxa uu u saameeyey ganacsiga iyo shaqooyinkii dadkii ka shaqaysan jiray hoteelada iyo goobihii la isugu imaan jiray ee magaalada nairobi iyadoo ay arrintaasina dhibaato hor leh ay ku keentay ganacsigii suuqa soomaalida isdhii ee magaalada nairobi haddaba saameynta gaarka ah ee ay dhibaatadaasi ganacsiga soomaalida ee nairobi ku keentay ayaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guddiga ganacsatada suuqa islii waxa uu u waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed bandowgaanu madaxweynaha ku dhawaaqay saameyn badan ayaa isli ahaan ayaa ka soo gaaray ganacsatada waxaa ka mid ah ganacsatada ugu badan ay saameyntu saamaysay dadka hoteelada mise raashiinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado hoteelada waxaan dhihi karaa ganacsigooda boqolkiiba soddon boqolkiiba toddobaatan waa baaba'ay soddon unbaa wax yar waxaa la yidhi cunto waxaa la ogolaya keliya wax tek away amase guriga loo qaadan kara waad dareemi kartaa hoteel intaasoo qof ka shaqayn jirtay shaqadii dadkii shaqala'aana ku dhacday ilaa iyo bandowgan uu ka dhammaado intaasoo qof kama shaqayn karto raashiinka tek awaygana waa wax iska gaaban oo yar waxaan dhihi karaa isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan ah xaafadda ka imaan jiray gobolada sida nakuuru meelaha badan fafog wixii dhan waa la xiray taas waxay keeni kartaa marka dadkii soo adeegan jiray oo adeeg doon ahaa amase wax ka iibsan jiray xaafadan uu ka imaan jiray magaalooyinka fafog oo kenya ma imaan karaan xaafadan ilaa wixii loo diro amase baasil ahaan xaggii xagga lasu diro oo taasoo aan noqon karin qofka hadduu soo safro wuxuu gadan karaa wuxuusan qorshaha ugu jira inuu ka gadan kara xaafadan laakiin wixii lasu diro ma noqon karaan qiyaastii looga talagalay marka waxaan dhihi karaa saameyn badan ayaa ka jirta ganacsiga hoos ayuu u dhacay isku socodkii maadaama nibay dad badan ayaa shaqabeel ku dhacday meeshii markii hore oo toban qof ka shaqayn jirta hadda laba qof in lagu soo reeba ayaa macquula dowladda ma kala hadasheen dhibaatadan oo ma u gudbiseen ganacsiga soo gaadhay dowladda waa kala hadalnay laakiin waa saameyn waa go-aan madaxweyne waxaan ka dhigi karna ma laha waa wax danka haddii mar ay timaado arrintu caafimaad ay tahay caafimaadka waa wax arrin muhiim ah oon laga hadli karin sababto waxaad og tahay cudurka corona inuu dib usoo laba kacleeyey oo maarata dhimashada ay fara badan tahay saameynta soomaalidana ay taxadirkeeda iska yaryahay wadanka dhan uu kusii faafaya marka shantan gobol oo hadda la xiray madaxweynaha ku dhawaaqay marka direction madaxweynaha annaga kama hor imaan karno oo waa wax madaxweynaha uu markuu samaynaya la tashtay alaamaha amniga wax walbaba la tashtay taas waxaan dhihi karnaa waxaan annaga wax ka dhihi karna maaha laakiin waxaan la qabnaa meelaha la xiray dhanaan la qabnaa saameyntaas ma jiraan wax ku gaara suuqa soomaalida islii oo dhibaato ah oo aad dareenteen bandowga markii lasoo rogay wax hadda ku gaar aan dhihi karno xaafadda islii aan dhihi karno annagay khaas noo noo taabanaysaa ma laha waxaan la qabnaa wadanka wadanka kaleaan la qabnaa xilliga kaafiyoga amase xilliga bandowga wakhtiga looga tegla wakhti cayiman waa wakhtigaas unbaa xaafaddana laga dhaqangelinaya wax ma arta ka hor la dhihi oo laga dhaqangelinaya ma laha dadkana fariintaan u diri lahaa cudurkan dartiisii haddii loo xiray oo bandowga loo keenay marka inaan taxadir samayno wixii shuruudaha caafimaad aan u hogaansanno suuqa islii oo kale waxa uu ka mid yahay meelaha ay dowladdu si gaara isha ugu hayso maadaama dadku ay aad u badan yihiin oo lasdhex socdo oo taxadirkiina uu yaryahay sanadkii horena waa tii dowladdu ay xidhay suuqa ma jiraan marka ka hortag guddigai ganacsatada haddaad tihiin aad arrintan ku wacyigelinaysaan wacyigelin waa samaynay wacyigelintaan samaynay idaacadahan kala hadalnay haddana waa tan waxaan fursaddan u isticmaalaya inay maarata u hoggaansamaan shuruudaha caafimaad sababtoo ah waxa laga hadlaya waa caafimaadkaagii ganacsi iyo waxa iyo caafimaad caafimaadkaa weyn biri haddaad caafimaad qabtay ganacsigaagii haddii dib u dhacu ku dhacay biri waad soo kaban kartaa laakiin caafimaadkaagii oo hadday wax gaaraan waa khatar weyn oo ma ganacsan kartid marka waxaan leenahay soomaali cudurkan muslim iyo waxaas iyo annaga naguma dhaca wixii ilaahay inoo qadaraan ugu dhacay taxadirku diintu waa ogoshe inay dadka taxadiraan oo wixii shuruudaha caafimaad ay u hogaansamaan waa arrin muhiima soomaaliya waxay leedahay annaga wixii la- war naga dhaaf cudurkaas ma jire war naga dhaaf uh, qofku ilaahay u qoro ugu dhaca- uu ku dhacaya sax waaye qofku ilaahay u qoro uu ku dhacaya laakiin taxadirtu diintu waa qabtaa inaad taxadirtid oo iska is-ilaalisid oo me- wixii shuruudaha u hogaansato waa muhiim waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo eh, shaqooyinka ay ka shaqaynayeen ee suuqa islii eh, shaqooyinkoodii waayey ma dadkan ma waxay u badan yihiin kuwii eh, hoteelada ka shaqaynayay iyo maqaayadaha waxay u badan yihiin kuwa hoteelada iyo maqaayadaha dadkaasay u badan yihiin sababtoo ah meelahaas adeeg badan iyo maarata weytaro badana ka shaqaynaya weytaradii badan looma baahan hadda takawey maadaama la yidhi moota- qaar hataa waa iska xireen oo shaqaalihii dhan waa iska direen sababtoo hataa takawey dad badan ma qaataan So, dadkan soomaalida iyo meelaha laga ganacsa raashinka haddii marba la xiray ninkaas gurigiisa iyo meelihiisu aadaya marka waxaan dhihi karaa meelaha qaar waaba la xirayba completely haddii komblita la xiray marka shaqaalihii eh, hoteelka ma awoodo inuu bixiyo mushaaharaadkii iyo wixii iyo kirihii iyo wixii marka waxaa marka dhaqaala saamayn fara badan ayaa ka jira eh, hoteelada marka waxaan dhihi karaa laakiin waa laga kabsan doonaa caafimaadka ar- shuruudihiisa in loo hogaansamaan aniga dadku ku boorin laha ma waxaa jira eh, xarumo ganacsi oo ku xirmay bandowga dartiis oo kadib markii shaqadu ay socon weyday haa waxaa jira waa dabcan waad soo mari kartaa xaafadda gudaheed hoteelada maqaayadaha waa xirmeen qaar waa xiran yihiin sababtoo ma- wixii isma bixin karaan haddii takaway layiri takaway waxaa qaadanaya boqolkiiba toban ma gaaraan boqol- mise boqolkiiba labaatan intii kale eh, dadkii imaan lahaa oo kastanka iska soo geli lahaa ma haddaysan jirin oo dowladda aysan ogoleen meelaha qaarkood waa la xiray meelaha qaarkood wax yaray shaqaynayaan marka waxaan dhihi karaa meelahaas meelo badanaa la xiray meelo qaarkoodna wixii dowladda ugu talagaltay sidays nidaamka dowladda ugu talagashay ay ku shaqaynayaan oo boqolkiiba labaatan oo takeaway inay sameeyaan marka waxaan dhihi karaa eh, saameyn badan uu ka- uu keenay eh, bandowgan laakiin waa laga bixi doonaa kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee ganacsatada suuqa islii oo u waramaya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa toddobaadkii labaad ka socota maxkamadeynta derek shavin oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska ee magaaladaasi kaas oo lagu soo eedeeyey inuu si ulakac ah u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga ah ee maraykanka dacwad qaadistan oo maalinba maalinta ka dambaysa ay imaanayaan caddaymo iyo markhaatiyaal hor leh oo ku saabsan qaabka ay boolisku ula dhaqmeen george floyd waxaa warbixintan kooban ku eegaya faarax maxamed cali faarax blue oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota taliyaha ciidamada booliiska magaalada minneabolis maderia aridonda oo ka mid ahaa dadkii maanta ka hor hadlay maxkamadda qaadaysa dacwadda derek shofin oo lagu soo eedeeyey inuu si ulakac ah u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga maraykanka ayaa hadalkiisa ku bilaabay in derek shofin uu jebiyey shuruudaha waaxda booliiska iyo xeerarka anshaxa xakamaynta nolosha aadanaha markhaati furka taliya aridonda ayaa noqonaya kii ugu cuslaa intii ay socotay maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliiska magaalada minneabolis ma ahan qayb ka mida tababarkayaga runtiina ma ahan qayb ka mida anshaxa iyo qayimkeenna ayuu aridoonta u sheegay xeerbeegtida iyadoo dacwad oogayaashu ay doonayeen inay wiiqaan doodda difaacayaasha shofin aridoonta waxa uu sheegay inuu aad uga naxay markii uu arkay muuqaal goobjoogayaashu ay ka soo duubeen dhacdada dhalisay geerida george floy oo ahaa afaritan iyo shan jir muddo sagaal daqiiqa ah uu jilibka qoorta uga hayo derek shofin fiidiyowgan ayaa dhaliyey dibadbax caalamka oo dhan ka dhacay kuwaas oo looga soo horjeeda waxa ay ugu yeereen naxariis darrada booliiska taliya aridonda waxa uu sheegay in tababarka ay siiyaan ciidamada booliiska aysan ku jirin qaabkii uu shofin ula dhaqmay floy taas oo uu ku tilmaamay arxandarro wakaaladda wararka ee reuters ayaa qortay in aridondo uu hore u sheegay in dhacdadan ay ahayd dil laakiin aysan ahayn tababar xumo waxa uu sheegay in shofin aanu raacin tababarkii la siiyey islamarkaana uu cadaadis aad u badan u isticmaalay luqunta floyd labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dhegaysiga dacwaddan sidoo kale su'aalo laga weydiiyey dr bradford lingefield oo ahaa dhakhtarkii ugu horreeyey ee floyd la kulma markii la keenay isbitaalka waxa uuna sheegay in waaxda gargaarka degdega ah ay ku wargeliyeen in wadnihiisu aanu shaqaynayn markii ay goobta ugu tageen riijar zimmerman oo isna aha sarkaal khabiir ah oo ka tirsan ciidamada booliiska minneabolis ayaa khiray in showfin uu floyd u isticmaalay awood xaddhaaf ah oo uu ka maarmi karay maadaama uu gacmaha ka xirnaa george floyd dhegaysiga dacwaddan oo socon doona toddobaadyo waxaa goobjoog ka ahaa xerbeegtidii loo xelay kuwaas oo dhegaysanaya doodda labada dhinac kadibna go'aan ka gaari doonaa ku dhowaad sagaashan qof oo markhaati ah ayaa dacwad oogayaasha iyo difaacayaasha kiiskani ay weydiin doonaan su'aalo la xidhiidha arrinkan ammaanka maxkamadaha xarumaha booliiska iyo dhammaan goobaha dowladda gobolka minnesota ayaa la dhigay ilaalo iyo xaandaabyo dheeri ah iyadoo laga cabsi qabo bannaanbaxyo rabshado wata oo la mida kuwii sannadkii hore haddii uu dhaco xukun aysan ku qanacsanayn dadweynuhu
mahadsanida faarax buluuha warbixintaasi nala socodsiinayay halka weli aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal qadarka daqiiqadaha inoo dhiman mar kale iyo qodobada warka caalamka ugu weyn ha inoo dul maro faarax buluug ugu yaraan afartan qof ayaa lagu dilay lixdan kalena waa lagu dhaawacay isku horimaad qabiil oo ka dhacay magaalada aljaniin ee galbeedka gobolka daarfuur ee waddanka suudaan sida ay sheegtay qaramada midoobe isniintii shalay ahayd dhiigdaadashadan soo cusboonata ayaa daba joogta aargoosi rabshado hore uga dhacay halkaasi waxaana dhacdadan ay tahay tii ugu dambeysay ee ka dhacda gobolka dhibaatadu ay ka jirta tan iyo markii la saxiixay heshiiskii nabadeed ee dabayaaqadii sannadkii hore islamarkaana ay ka baxeen ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay boqortooyada sacuudi carabiya ayaa isniintii shalay ahayd sheegtay in keliya dadka qaatay tallaalka covid sagaal iyo toban loo oggolaan doono gudashada cumrada iyo xajka laga bilaabo bisha barakaysan ee ramadaan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ayaa lagu sheegay in keliya dadka la siiyey tallaalka la siin doono ruqsadda ay salaadaha ugu soo tukan karaan masaajidka weyn ee magaalada barakaysan ee maka markana dhegaystayaal ku soo dhowaada heestan macaan
arrintaadu adag tahay anigu siduu qabo amayaniga ila tahay inkastoo ayaamahan arrintaadu adag tahay anigu siduu qabo amayaniga ila tahay adna aad ogsontay ifka intaan ku noolay ka oolimayo adna aad ogsontay ifka intaan ku noolay ka oolimayo ininkale arooskii ku abaabula ininkale arooskii ku abaabula odhigiisa noqota waa midaan ahaanayne ininkale arooskii ku abaabula ininkale arooskii ku abaabula odhigiisa noqota waa midaan ahaanayne arrin waxaan ku goynaaba soo uruuri talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saac guud ahaan idaacadii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinayay faarax maxamed cali faarax buluu iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
arbacada habeenkii afar saac markay tahay haynuu ahaatee amin aad isuusno hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan odhanini afka hadduu ka soo baxo aduu ma alini sidee aaminay xusuusno hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan odhanini afka hadduu ka soo baxo aduu ma alini sidee ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo ummaduu ummaduu dhexeeya arka qaadna weeyo boodhiisu kaa rogan doqontii ismoode arooskeedka heestiyo doqontii ismoode arooskeedka heestiyo dhowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaay doqontii ismoode arooskeedka heestiyo doqontii ismoode arooskeedka heestiyo dhowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaay arrin waxaan ku goynaba so ururi